haddaba dhinaca kale haddaan egno sidee ayay u arkaan shacabka soomaaliyeed aynu ku horeynay puntland sidee u arkaan dadka ku nool puntland heshiiska ka dhacay adis ababa waryaheena v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa aragtideeda weydiisay shacabka ku nool garowe waxaan u arkaa inuusan ahayn heshiis waafaqsan shuruucda adduunka internationalka iyo dowladaha ka hadlaya iyo shuruucda dadka soomaaliyeed oo ay matelayso dowladda federaalka ay sida khaaska u leedahay sidee arrintaa looga hortegi karaa marka wallaahi dee waxaa looga hortegi karaa dhinaca diblomaasiyadda adduunku ay ku wada xidhiidho iyo janalada adduunka ay ku wada hadlaan oo ilaalinaya dowladnimada derisnimada wada deganaanshaha iyo shuruucda adduunka internationalka in la maro bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqafaar maxamed xaashi ku sugan caasimadda puntland ee garowe wallaahi is-afgaradkaas waxaa la oran karaa waxa weeye haddee is-afgarad lagumaba sheegi karaba waayo madax banaanida soomaaliya iyo sharciyadeeda waxa weeye internationalka ah caalamka oo dhan baa laga ogyahay somalilanna ma aha maamul goboleed maamul goboleed weeye maaha dowlad soomaaliyeed ama dowlad gaar ah oo madax bannaan maaha waa maamul ka mid ah maamulada soomaaliya sharciyada iyo qawaaniinta iyo heshiisyada lala gelayana waxaa saldhig u ah dowladda federaalk soomaaliya ee ku matasha dowladnimada iyo internationalka iyo caalamka waxa weye dowladda soomaaliya mas-uuliyadeeda gacanta ku haysa etoobiya waa xadgudub ay samaysay xadgudubkaasna waxa weye waa in waxa weye soomaaliya ay ka muujisaa waxa weye tillaabo sharciya taasoo ah inay hab diblomaasiyadeed u qaado inay ururada igad iyo internationalka intaba ay u dirto bayaan iyo baaq intaba tilaabooyinka ay qaada hadda dowladda soomaaliya soo aragtaa wallaahi madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo baarlamaanka maadaama ay si toos ah ay isku soo horyimaadeen oo labadii aqalba ay ka soo qayb galeen oo ay muujiyeen shucuurtooda mas-uuliyadda ay lahaayeen ayay guteen waana ku mahadsan yihiin magacayga waxaa la yidhaahdaa siciid maxamed salaad kabtan
siciid sida u aragtaa isafgaradka dhex maray somalilan iyo etoobiya ee ku saabsan badda soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay wax qalada oo aan la qaadan karin oo waxa weeyaan arin beerka ka raran oo wareersan iyo dabcaan u suuragelayn inay tahay bayaan u arkaa soomaaliya waa mid jamhuuriyadda soomaaliya dadweynaha soomaaliya iyo dowladeeduba waxa weye waa inay ka hadlaaniin maamul goboleedadu waa inay ka hadlaaniin arrintaa waa in laga dhiidiyaa damca noocaasana waxa weeye wax la qaadan karo maaha soomaaliya baddeeda iyadaa iska leh dadka ka dhiidhiyeyna waxa weye aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hadday ficil gaadhana soomaaliya waa inay baddeeda iyo dalkeeda iyo xuduudaheeda wada difaacataa
dhinaca kalena wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa aragtidooda weydiiyey shacabka ku nool magaalada boosaaso
yuusuf waa mahadsantaha anigoo boosaaso joogo magacayga ahaa mahad xasan madar aragtida badda etoobiya iyo soomaaliya ka dhexayso arintaas waa arrin khaldan oo etoobiya ee kusoo xadgudbutay muuse biixina wuxuu bixin karaana ma jiraan madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaan farayaa ummadda soomaaliyeed adaa mas-uul ka ah adaana u dhaartay dal iyo dibad waxay ka yimaadaa adaa mas-uul ka ah waxaan rajaynaynaa inaad talaabo sharciga ka qaado ciidamada meel walba ay joogaan inaa geyso oo meesha la sheega saylac ummadda soomaaliyeedna saasay kaa sugaysaa waa dacweynaynaa iyo waxaas mahadna anfacdo dalku waa dal soomaaliyeed dadka bixinayana waa dad soomaaliyeed sharciyaddan waxaa loo baahanyaa in shaqayso dal iyo dibadna waa adaa naga mas-uula waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaa ciidamada meesha geyso saylac noo soo xirtay xuduudka insha allah saasaa rajeynaya yuusuf cabdimaalig bulshaale cartanba jooga magaalada boosaaso runtii haddaan ka hadlo arrintaas ka soo cusboonaatay badda runtii waa waxaad horta marka hore looga naxo in waxa weeye maanta baddeenii ay soo hunguriyayaan shisheeye runtii marka xigtana awalkii hore marka si loo fiiriyo badahayna runtii ciidan soomaaliyeed oo xoogan ma leh runtii waxa weye dee awalkii horeba dala shisheeye baa khayraad ka faa'iidaysan jiray marka shacabka soomaaliyeed bad baana laka dhacay bad baana laka iibsadayey runtii dee haddaadan badgii khayraadkaaga adiga aan ka faa'idaysaneen dee in khayraadka dad kale ka faa'iidaystaan waxa weeye oo ay waxa weye ay wax soo celiyaan taas runtii dee markas dhinac kale loo fiiriyana waa habkaas laakiinse runtii kuma faraxsanin waana ka xunnahay waana cambaaraynayna falkaas ay ku kacday etoobiya oo ay ku soo hunguriyeyso baddeena mahadsanid walaal yuusuf magacaygu waa tolmoon waxaan ku noolaa magaalada boosaaso waxaan doonaya in aan cambaareeyo ama si adag uga hadlo damaca foosha xun etoobiya ay ku raadinayso dhulka ama badaha soomaaliya soomaaliya waa dowlad awood leh waa dowlad quwad leh waa dowlad madax banaan dalkeeda iyo iyo badaheedana ka adag oo difaacan karta cadowgana iskaga filan etoobiya waxaan leeyahay soomaaliya bad iyo dhul idinkama soo jiray meelo kale wax ka raadsada dowladda somalilan waxaan oranayaa waxaa tihiin dowlad goboleed ka mid ah dowlad goboleedyada ka dhisan soomaaliya dalkayaga inaad ciyaar ciyaar ku bixisaan cadowga aad gacanta u gelisaan iska dhaafa maadax banaanin etoobiya ka helimaysaan dalka waa dal soomaaliya uu leeyahay dhulka iyo berigaba waa dad soomaaliya oo dhan baa iska leh marka etoobiya madax banaanida kama jirta dalkayaga aan ilaashino cadowgana aan ka ilaashino yaana ciyaar ciyaar gacanta ugu gelin baa leeyahay soomaaliya aad baa umahadsan tahay walaal bismillahi magaciga waa maxamed cusmaan arrinta badda waa arrin soomaalida o dhan ay ka kacday arrin wanaagsan ma aha waxaan ku dhaqayaa madaxda soomaaliyeed dhammaantood ina mududaanin dhulkan waa dhul soomaaliyeed bad waa bad soomaaliyeed dhulkeenna hore waa ku maqan kuwaasaan rabnaa inaan ka soo celinno soomaali meel ay joogto qadiyadaas un ka midaysan tahay madaxdii hore waddanka ka hadashay annagoo haddaa shacabnahay waxaan rajaynaynaa in etoobiya aysan badda iyada soo hunguriyeen de sida awal iskaga dhicin jirnay si ka fiican baan iskaga dhicinaynaa dhammaan soomaaliduna arrintaa way ka midaysan tahay mucaarad iyo maxaafadba laga yeeli maayo maamulka sii dhacaya soomaliya o dhan maaha muuse biixi inuu waddanka hadba dhinac iibsado gooja cadda arrinteeda la ogaasoo soomaaliya u galay tanna dee mid macquula maaha saylac waxay ku taal gobolka owdal reer owdalna raalli kama aha marka waxaa u baaqayaa dhammaan soomaalida inay kacdo maskax iyo muruq mid walba insha allah uga hortegaynaa badda soomaaliya iska leh etoobiya male etoobiya weligeed ku taamaysan inay bad hesho waxaasna waxu soconaya ma aha badda casna ma aha meel gorgortay soomaaliya ka gelayso
sidoo kale shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska dhex maray etoobiya iyo somalilan waa kan wariyaha v o e da aadan maxamed salaad oo qaar ka mid a shacabka waraysi la yeeshay magacayga waxaa la yidhaahdaa fanax cabdi suute waxaanan ahay dadka degan jubbaland kismaayo deegaana waxaan rabaa inaan u sheego dowladda etoobiya iyo jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa mid walba badda soomaaliya inaan cidi bixin karin nin iskale oo keligii bixin karaana aanu jirin ummadda soomaaliyeed oo isu timaado xataa inaana bixin karin oo ay bixin karin kuwa dhalanayaale wax ku leh cid bixin kartaa ma jiro ninkii galaa dembigaasina waxaa weeye trism inuu galay tirism buu galay waa khaayimul wadan waa in la qabto oo maxkamad lasoo taago weeye ninka yidhaahdo waan saxeexay badda soomaaliya waa in khaayimul wadan weeye la qabto lana xidho lana toogto maxkamad lasoo saaro waxaa la yidhaahdaa suldaan xuseen cabdi farxaan ayaa la yidhaahdaa maanta waxaa laga hadlayaa arrinta bad oo soomaaliya ay leedahay in oo waxaana soo gaartay in dadka la siiyo baddayna anaga soomaaliya haddaan nahay baddayna anaga iska leh dad la siin karo ma jiro xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xasan ee qaranka asaga ayaa mas-uulka ah soomaaliya maanta hadday baddayna anaga baxdo ama si xuna ku baxdo asaga u haysana anaga soomaaliya nahay baddayna cid la siin karo ma jiro raalla maka nahay abad ilaa qarni anaga waxayna anaga iskale anagaynaa goda badda anaga iskale marna raalla maka naqin karno shacabka soomaaliya waxaa uu baaqayaa inay isku xirnaadaan dal iyo dibid madaxweynahooda xasan sheekh maxamuud waaye maamul goboleeyaadka dhan dhammaan waxaa uu baaqanaya soomaaliya dal iyo dibid meel ay joogta inay isku xirnaato magaceyga nin ah maxamed waaye kismaayaa jooga waa mahadsanta walaal aadan heshiis beeneedkan ay ku kala seexdeen ninka etoobiya ra-isul wasaaraha ka ah iyo ninka maamul isku sheega somalilan waa heshiis aan waxba ka jirin soomaali go-aankeeda iyo masiirgeeda dadka soomaaliyeed baa leh iyo madaxweynaha soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeed badeenu beec maaha kira ma aha iibna ma aha waan koxmahay waana cambaaneynanaa haddaan soomalinayna qulubteenu waa mid waxaan ka midaysannahay wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed laguma soo xadgudbi karo mana bixin karo somalilan mana bixin karto bismillahi raxmaan iraxiim oo magaciisa cabdifataax maxamed xasan kana mid a aqoon-yahanada dhallinyarada reer jubbaland ugu horeen waxaa rabaa inaa cambaareeyo heshiiskii sharci darada ahaa ee dowladda etoobiya sheegtay inay la gashay maamulka somalilan heshiiskaas waxaa dhihi karnaa heshiis sharci daro ah qowaaniinta dalka soomaaliya u yaala iyo kuwa caalamka u yaala marka la fiiriyaba intaas markaa ka gudbo waxaa kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo mowqifka dowladda soomaaliya ay madhowe soo saartay ay ku cabirtay mowqifkeeda ku aadan heshiiska sharci darada ah ee xadgudubka ah
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada kismaayo oo u waramayay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad halkaad kala socotiin waa laanta af soomaaliga v o a